dalab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal waa galab khamiisa bisha maarja sanadka labada kun shan iyo labaatankana waa saddex iyo toban waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o e somaali com idaacadda galabta ee wararka v o e waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandure qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta ee wararka v o e waxaa ka mid ah barnaamijka bandhiga v o e oo toddobaadka ku saabsan ramadaanta iyo xaaladda amni iyo nololeed ee muqdisho
halkan hadda aan fadhinno waa bartamihii magaalada gaar ahaana waddada makal mukarama goordhown waxaan ka soo baxnay taraawiixdii alxamdulilah jawigu waa degan yahay ramadaankanna waxaad mooddaa ramadaankii hore inuu wax badan ka duwan yahay dhinaca amniga oo kale haddii la yidhaahdo ramadaankii hore kolley waddooyinka waa xirnaan jireen cabsi baa jiri jirtay
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda lahaystayaasha israa'iil ee xamaas ay qafaalatay toddobadii bishii oktoobar sannadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii אני זוכר שאני לא מצליח להירדם מהכאבים, כי גם החבלים כבר בתוך הבשר.
waxaan xasuustaa inaan seexan waayey xanuun dartiis xarkihii igu xiraa ayaa gudaha u galay jirkayga dhaqdhaqaaq kasta wuxuu igu qasbayaa inaan xanuun la taabo waxaa jiray marar aan miir beelay xubintii dooda gaabanna waad dhegaysan doontaan iyo weliba qodobo kale hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida xiisad xooggan ayaa ka dhex taagan kooxaha iska soo horjeeda ee gobolka waqooyiga etoobiya ee tigray xilli faransiiska uu uga digay muwaadiniintiisa in halkaasi ay u safraan gobolka tigray ayaa ka mid ah meelaha dagaaladii ugu burburka badnaa kaasi oo socday intii u dhexaysay labadii kun iyo labaatankii ilaa iyo laba kun iyo laba iyo labaatankii waxaana lagu qiyaasay in dagaalkaasi u galaabtay nolosha ilaa iyo lix boqol oo kun oo qof dagaalkaasi ayaa waxa uu ka dhex dhacay ciidamada maxalliga iyo kuwa dowladda federaalka etoobiya oo ay garab siinayeen maleeshiyaad xulufo la-ah iyo sidoo kaleeto ciidanka dalka dariska la-ah ee eritrea inkastoo heshiis nabadeed la gaaray bishii novembar labadii kun iyo laba iyo labaatankii haddana gobolka weli ma helin xasilooni waxaana sii xoogeystay khilaafka u dhexeeya kooxaha iska soo horjeeda bilihii lasoo dhaafay xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa khamiista maanta ah ku wajahnaa dalka bangaladesh booqasho afar maalmood ah oo uu ku joogi doono waxaana la sheegay in uu la kulmi doono qaxootiga rohinga ah oo dhibaato kala kulmay gargaarka bini-aadamnimo ee la gooyey ku dhowaad hal milyan oo ka mid a dadka la dhibaateeyey iyo inta badan muslimiinta laga tirada badan yahay ayaa ku nool xeryo gargaar oo ku yaala bangaladesh kuwaas oo intooda badan yimid halkaasi kadib markii ay ka soo carareen howlgalladii militari ee labadii kun iyo toddoba iyo tobankii ka dhacay dalka ay bangaladesh dariska yihiin ee mayanmar weerar dhinaca cirka oo ay fuliyeen dowladaha ruushka ee aan duuliyaha lahayn ayaa lagu dilay ugu yaraan laba qof gobolka kharson ee koonfurta ukrein sida ay sheegeen saraakiil barasaabka gobolka kharson burokudin ayaa waxa uu telegram soo dhigay in gobolkiisa ay la kulmeen weerar ay fuliyeen dowladaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka iyo duqayno islamarkaasna uu qof ku dhaawacmay gobolka kale ee dimbarobotroviski ee dariska la-ah ayaa barasaabka serhiya lesak waxa uu sheegay in ugu yaraan saddex qof la dhigay cusbitaalka kadib markii ruushka uu weerar ku soo qaaday magaalada lesaka ayaa waxaa markaasi uu ku sheegay telegram in weerarkaasi magaalada dribro uu waxyeeleeyey dhismayaal dabaqyo ahaa mas-uuliyiinta gobolka sume ayaa khamiista maanta waxay iguna sheegeen in dowladaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ah ay markaasi soo weerareen duqeyana garaasho islamarkaasina ay gubeen labaatan ka mid ahaa milatariga ukrain ayaa waxa uu sheegay inay soo rideen toddobaatan iyo afar ka mid ahaa boqol iyo toddoba iyo toban dowladood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo ciidamada ruushku ay ku soo weerareen habeennimadii xalay milatariga ruushka ayaa iyaguna dhinacooda waxay sheegeen in soddon ka mid ahaa dowladaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska ay ku burburiyeen meesha la yidhaahdo baryanski halka saraakiisha gobolkuna ay sheegeen inaysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay difaaca hawada ruushka ayaa sidoo kaleeto waxa ay ciidamadu sheegeen in ay soo riday dowlado aan duuliyo lahayn oo dulay haabayay kuruski vorones rostokof iyo weliba waxay yidhaahdeen belgrod hogaamiyaasha dalalka afrikada koonfureed ayaa waxa ay yeesheen shir madaxeed khamiista maanta si ay uga wada hadlaan colaada bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo oo ay ku jirto dib u eegis lagu sameeyo howlgalka militari oo sanadkan halkaasi looga dilay dhowr askari shir madaxeedka waa kii ugu dambeeyey ee kuwo taxano ahaa oo ay ku midaysan yihiin dalalka ururka horumarinta afrikada koonfureed ayaa ku soo beegmay maalin kadib markii angola ay ku dhawaaqday in wadahadallada nabadeed ee u dhexeeya jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyo kooxda hubaysan ee m saddex iyo labaatan ee ay ruwandho taageerto ay bilaabi doonaan toddobaadka soo socda wadaxaajuudka kooxda m saddex iyo labaatan ayaa qabsatay qeybo ka mid a dhulka macdanta qaniga ku ah ee bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo oo ay ku jiraan magaalooyinka muhiimka ah ee goma iyo bukavo oo ay kusoo siqayeen tan iyo bishii janawari kulanka lix iyo tobanka wadan ee ururkaasi ayaa waxaa lagu cusboonaysiin doonaa xaaladaha amniga iyo bini-aadminimo iyo dib u eegis in lagu sameeyo waajibaadka howlgalka ururka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo sida uu xogeeyaha fulinta ee ururka horumarinta afrikada koonfureed elias mogoso uu ku sheegay hadalkiisii furitaanka koonfur afrika ayaa afar iyo toban askari waxaa ay uga dhinteen isku horumaadkii bariga congo ee bishii janaayo iyadoo dalka malawina ay kaga dhinteen saddex askari ciidanka howlgalka ayaa waxaa loo diray bariga congo bishii disembar labadii kun iyo saddex iyo labaatankii si ay u caawiyaan dowladda oo xubinka ururkaasi markaas loo soo celiyo nabadda iyo xasiloonida intaasna dhegeystayaal waxaa ku dhan warkii aan ku bilowna dagaal ayaa laga cabsi qabaa inuu dib uga qarxado gobolka tigrey ee ethoobiya halkaasi oo ay isku hayaan laba kooxood oo iska soo horjeeda oo mar xuluf ahaan jiray dagaalka gobolka tigrey ee u dhexeeya dowladda abi axmed iyo jabhadda t p l f ayaa waxa uu istaagay sanadkii labada kun iyo laba iyo labaatankii kadib markii tobannaan kun oo qof ay ku dhinteen malaayiinna lagu barakiciyey warbixin ay qortay a f b waxaa soo jeedinaya axmed cali sheekh
xiisado xooggan ayaa ka dhex taagan kooxaha iska soo horjeeda ee gobolka waqooyiga etoobiya ee tigray xilli faransiisku uu uga digay muwaadiniintiisa inay halkaas u safraan tigray waxa uu ahaa goobta mid ka mid ah dagaaladii ugu burburka badnaa qarnigan kaasi oo socday intii u dhexaysay ilaa waxaana lagu qiyaasay in uu galaaftay nolosha ilaa lix boqol oo kun oo qof dagaalkaasi waxa uu ka dhex dhacay ciidamada maxalliga ah iyo dowladda federaalka etoobiya oo ay taageero siinayeen maleeshiyaad xulafala ah iyo sidoo kale ciidanka dalka deriska la ah ee eritreya inkasta oo heshiis nabadeed la gaaray bishii nofembar haddana gobolka weli ma helin xasilooni waxaana sii xoogeystay khilaafaadka u dhexeeya kooxaha iska soo horjeeda bilihii lasoo dhaafay dowladda federaalka ayaa gitaaju reeda oo ah siyaasi rugcadaa ah oo kasoo jeeda tigrey u magacaawday inuu hogaamiyo maamul kumeel gaar ah balse waxa uu wajahayaa loolan uga imaanaya xulafadiisii hore gaar ahaan hogaamiyaha jabhadda t b l f debretsion gabre michael talaadadii ciidamo daacad u ah debretsion ayaa la wareegay gacan ku-heynta magaalada adigrad oo ah magaalada labaad ee ugu weyn tigray xiisad ayaa mar kale ka taagan magaalada shacabka waxa ay ka baqayaan in dib loogu laabto waayihii mugdiga lahaa ee dagaalka ayuu a f b u sheegay qof degan magaalada balse codsaday in aan magaciisa la shaacin getajo ayaa amar ku bixiyey in shaqada laga joojiyo saddex jenaraal oo ka tirsan ciidamada difaaca tigre isagoo oo ku eedeeya kooxda kasoo horjeeda in ay doonayso inay gebi ahaanba la wareegto tigre sida uu ku sheegay waraysi uu siiyey warbaahinta tigrey mass media agency arbacadii wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa digniin rasmi ah u dirtay muwaadiniinteeda iyadoo tiri iyada oo la eegayo iska hor imaadyada ka socda tigre gaar ahaan adigrad iyo caasimada gobolka ee makele dhammaan safarada gudaha tigre waa laga digayaa wasaaradda ayaa sidoo kale ugu baaqday muwaadiniinteeda ku sugan tigrey inay keydsadaan sahay deg deg ah sida cunno biyo dawo iyo shidaal haddii loo baahdo islamarkaana ay muujiyaan feejignaan dheeraad ah maamulka gitaajo ayaa arbacadii dowladda etoobiya ka codsaday gargaar lagama maarmaan ah balse faahfaahin lagama bixin waxa ay dalbanayaan mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee fadhigeedu yahay adis ababa ayaan weli ka hadlin arrintan bishii februaayo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa ka dhawaajiyey in dadka reer tigrey weli ay ku nool yihiin cabsi iyo argagax iyaga oo ka baqaya suurtagalnimada dagaal mar kale dhaca sidoo kale faransiiska ayaa uga digay muwaadiniintiisa safarro aan daruuri ahayn oo ay ku tagaan gobolka waqooyi ee cafarta oo xuduud la leh eritrea xilli ay sare u kacday xiisada u dhexaysa labada dal ee ku yaala geeska afrika
warbixinta ay qortay a f b waxaa soo jeedinayay axmed cali sheekh haystayaasha israa'iil ee dhowaantan laga sii daayey khaza ayaa ka hadlay xaaladaha adaga ee lagu qasbay in ay u adkaystaan lix iyo toban bilood oo ay ku jireen gacanta kooxda argixisada maraykanku u aqoonsan yahay ee xamaas waxay sheegeen in ay gaajo la macluuleen qaarkoodna la jir dilay dad badan ayaa ku ammaana madaxweyne trump in uu ku guulaystay in dadkaasi uu u soo celiyo xorriyaddooda waxaana ay rajeynayaan in dadaalkiisa uu horseedi doono in dhowaan la sii daayo la haystayaasha harsan linda gradstein ayaa warbixintan ka soo dirtay jerusalem mid ka mid ahaa la haystayaasha israa'iil ee ay xamaas sii daysay eli sharabi ayaa laga qafaashay magaalada kibutsberi oo u dhow xadka khaza iyo israa'iil toddobadii oktoobar sannadkii labada kun saddex iyo labaatankii walaalkii oo sidoo kaleeto la qafaashay ayaa dhintay intii uu ku jiray gacanta xamaas ilaa laga sii daayey bil ka hor sharaabi ma uusan ogeyn in xaaskiisa iyo laba gabdhood ay gurigooda ku dileen xubno ka tirsan xamaas sharaabi ayaa sharaxaya jirdil loo geystay mar uu dhowaan waraysi siiyey t v-ga israa'iil אני זוכר שאני לא מצליח להירדם מהכאבים, כי גם החבלים כבר בתוך הבשר. וכל waxaan תנועה- xasuustaa inaan seexan waayey xanuun dartiis harkihii igu xiraa ayaa gudaha u galay jirkayga dhaqdhaqaaq kasta wuxuu igu qasbayaa inaan xanuun la taaho waxaa jiray marar aan miir beelay waana soo kacayay laba ilaa iyo saddex saacadood kadib haddana xanuunkii ayaa halkiisii ka sii bilaabanayay sharaabi waxaa la haystay ku dhowaad shan boqol oo maalmood inta badanna waxaa lagu hayay godad dhulka hoostiisa mara raashin ku filan ma uusan heli jirin isaga oo lumiyey afartan boqolkiiba miisaankiisa xaaladda cakiran ee uu ku jiray sharaabi iyo laba kale ee la haystayaasha ah ee la sii daayey ayaa naxdin iyo caro ku beertay dadka reer israa'iil לא אכפת לך מהמכות שאתה חוטף, ואתה חוטף מכות, ושוברים לי צלעות.
waxaan gaarray marxalad aan לא badan אכפת ka לי.
lahayn in nala garaaco iyo in ציפית.
kale way garaacayeen feeraha ay iga jebiyeen waxaan ku dhihi jiray garaacistiinna iska watee isiiya uun jab muufa ah ama rootiya ururka xamaas ayaa weli haysta meydadka ah inta ka hartay soddon iyo shan la haysto israa'iiliyiin ah oo dhimatay intii gacantooda ay ku jireen waxaa kaloo oo weli gacantooda ku jira afar iyo labaatan qof oo kale oo la aaminsan yahay inay weli nool yihiin qoysaska kuwa nool ayaa waxa ay sheegeen in wakhtigu uu gabaabsi yahay si dadkaasi loo soo badbaadiyo wiilka idid ohel oo lagu magacaabo alon ayaa ka mid a dadka la xiraa el-sharaabi ee ku haray gacanta xamaas muddo bil ah ayay isku goob ku xiraayeen Recently released hostages reported that Alon has been confined in a small dark tunnel.
waxa uu yidhi 40 meters lahaystayaashii dhowaantan la sii underground daayay for over five ayaa hundred days.
sheegay in alon He's uu ku constantly xiraa chained at the god yar ankles, oo mugdi subject to ah oo beatings and afartan mitir starvation dhulka and has hoostiisa lost ah in ka significant badan weight.
shan boqol oo He has maalmood shrapnels in one waxaa eye si and joogto is ah blind.
loogu xiraa There katiinado is a severe waxaa lagu concern that hayaa he will lose garaacis his sight iyo in gaajo the joogto other ah eye as well.
waxaana uu lumiyey miisaan badan sidana loo sheegay hal il ayuu waayey oo firir ka galay waxaana uu aada ugu walaacsan yahay in isha kale uu beelo kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu arkay waraysiga t v-ga ee sharaabi ayaa waxaa aqalka cadu ku casuumay koox lahaystayaal ahaa oo la sii daayey waxaana uu soo saaray digniin culus oo ku wajahan xamaas qaar ka mid a lahaystayaashii hore sida keith sigal oo haysta dhalashooyinka maraykanka iyo israa'iil ayaa aaminsan in madaxweyne trump uu yahay rajada ugu wanaagsan ee xorriyadda lahaystayaasha haray waxaar kadib markii la sii daayey sigal ayaa waxa uu booqday gurigiisa la burburiyey ee kibbutz kafar waxaana uu soo duubay muuqaal uu uga mahad celinayay donald trump I wanted to say to you once again how urgent it is to get all of the hostages out of Gaza and back home.
waxa uu yidhi Their families.
waxaan doonayay inaan mar kale idiin sheego baahida deg deg ah ee loo qabo in dhammaan lahaystayaasha laga soo saaro gaza oo ay dib ugu noolaadaan guryahooda Allow more wax badan ayaad qabateen ilaa hadda hostage exchange dhammaantiin deals.
waxaan idinku boorinayaa in dadaalkiinna aad sii waddaan oo aad awooddiinna u adeegsataan inaad horumar dheeraad ah aad ka samaysaan heshiisyada isdhaafsiga lahaystayaasha ergaga trump ee bariga dhexe steve witkof ayaa ku sugan dalka qatar isagoo isku dayaya in uu diyaariyo sii wadidda xabajoojinta hadda u dhexayso israa'iil iyo xamaas waxaana sii socda wadahadallo ku aadan sidii loo heli lahaa heshiis joogto ah iyo sii daynta leestayaal badan haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan bandhigga v o a waxaa soo jeedinaya waryaheena muqdisho cabdicasiis axmed barrow
kulanti wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga ee laanta afka soomaaliga ee v o e-da waxaa idila socodsiinaya toddobaadkan anigoo ah cabdilcasiis barrow oo jooga magaalada muqdisho guud ahaanba barnaamijka waxaan si gaar ah ugu eegi doonnaa xaaladda nolosha dhaqaalaha iyo amniga bishan barakaysan ee ramadaan ee magaalada muqdisho waxaynu ka eegi doonnaa dhinacyadaasi barnaamijka innagoo si gaara isku dul taagi doonna sawir gaarana ka bixin doonna nolosha caasimadda muqdisho soo dhowaada meel kastoo aad joogtaan صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
halkan waa masaajidka cali jimcaale ee magaalada muqdisho dad kumanaanah ayaa ku oogaya salaada taraawiixda habeen walbana yimaada waxa ay ka faa'iidaysanayaan qiimaha bishan ay u leedahay muslimiinta ramadaanku waa bil cibaado waa bil dadka muslimka ah ay isku naxariistaan waana bil aada loo akhriyo qur-aanka kariimka ah goobtan oo ah masjidka cali jimcaale iyo masaajidda kale ee caasimadda soomaaliya aad ayaa loo buuxiyaa qof walba waxa uu u arkayaa fursad cibaado oo hor taalla balse uusan ogayn in mar kale noloshiisa ay soo mari doonto salaada marka laga soo baxo inta badan dhallinyaradu waxa ay yimaadaan maqaaxiyaha lagu caweeyo iyaga oo aan qabin wax baqdin ah oo la xidhiidha dhinaca amniga ayay ilaa iyo oogga waaberi isaga sheekaystaan saacaddu waa koob iyo tobankii habeennimo waxaan taaganahay meel dacalka ka ah waddada maka almukarama gaar ahaan dhinaca degmada hodan magaalada aad ayay u camiran tahay ma moodid inaad xilli dambe joogtid indhahaygu waxay qabanayaan dad aad u badan oo maqaaxiyaha fadhiya gaarigacamo ay saaran tahay qudrad sida cambaha muuska liinta iyo cinabka ayaa ii muuqanaya waddada waxaa si tiro badan u maraya gaadiid kala duwan waxaan ugu badan ee arkayana waa mootada bajaajta waan yaro dhaqaaqayaa si aan ula sheekaysto dhowr dhallinyaro ah oo meel dhinaca waddada ka ah kuraas ay u taallo kuna shaaxaya ramadaan wanaagsan magacaada iigu bilow barro aad baa umahadsantahay magacaygu waa maxamed cali siyaad
maxamed cali siyaad muqdishoaad joogtaa waxaan fadhinaa goob shaaxa lagu cabo xilligan oo ay wakhtigu uu yahay tobankii koob iyo tobankii koob iyo toban daqiiqo oo habeennimo weliba bal waxaad iiga warrantaa maanta ramadaankaadii siday ahaa iyo caawa intaba alxamdulilah aad baad u mahadsan tahay barrow ramadaanku maanta jawiga aad buu u wanaagsanaa wuuna iska qabowgaa halkan hadda aan fadhinno waa bartamihii magaalada gaar ahaanna waddada makal mukarama goordhow waxaan ka soo baxnay taraawiixdii alxamdulilah jawigu waa degan yahay ramadaankanna waxaad mooddaa ramadaankii hore inuu wax badan ka duwan yahay dhinaca amniga oo kale haddii la yidhaahdo ramadaankii hore kolle waddooyinka waa xirnaan jireen cabsi baa jiri jirtay balse ramadaankan ramadaankii hore wuxuu kaga duwan yahay jawga magaalada waa caadi isu socodka waa caadi goobihii ganacsiga dhallinyaraduna sidoodii bay u baashaalayaan marka xagga cimilada bal ka sheekee cimiladu wallaahi aad buu u qabowdahay ramadaankii hore kulayl baa jirayo aad baa loo caban jiray laakiinse ramadaanka waxaa moodaaba dee mararka qaar waxaa is leedahay ramadaan amaysa ahaynba siduu jawigu u qabow yahayo jawigu u degan yahay marka asxaabta oo ujeedda hadda nala fadhisa markaan taraawiixda ka soo baxna halkaan iska soo furiisannaa halkaanaan ku cawaynaa ilaa toddoba saac ilaa siddeed saacaan gaarnaa alxamdulilah arrimaha siyaasadda waxyaaba badan baan iska waraysanaa marka xilli dambena waa gaarnaa in la dhafro inta badan dadku maysa aqoon laakiin hadda waxay muqdisho muujinaysaa xilligan in ay fiitaaba sida ay dadka magaalada u socdaan iyo sida loo ganacsanayo kale maxaa isbedelay dhaqankan isbedelayaa soo kordhay
dhaqankan isbedelay waxaa keenay kolley amnigaa keenay midda koowaad tan labaadna waxa ay tahay dadku inay marba marka ka dambayso ay sii ilbaxayaan waxaa kaloo keenay dhaqankan in ay soo baxeen ama la helay goobo ganacsi oo afar iyo labaatan saac furan oo habeenkii lagu caweeyo oo dee siddeed saac sagaal saac haddii aad soo baxdid magaaladu dee inay habeen tahay inay maalin tahay siaa ku galagaratid way adkaanaysaa marka muqdisho isbeddel weyn baa ka muuqda maasha allah
bal xagga maciishadda intaad ka war hayso maxaa isbeddelo ku dheer
maciishaddu nin wallaahi kolay xaalku maciishaddu ma sahlana waxyaaba badan baa isbeddelay xataa dee goobihii ganacsiga laftigooda isbeddel baa ku yimid oo xagga maciishadda marka waxaa moodaa sidii hore xoogaa inay sarakac uu jira baa moodaa marka markay dhinaca maciishadda aan eegno weliba annagu dhallinyaraa nahay inta badan waxaan ka dareennaa dee cabitaanka iyo kafayga iyo shaaha ayaan ka dareennaayo iyaguna isbeddel baa jira
soo dhow magacaada saddexanigu bilow magacaygu waa ciise cabdi ciise waa koob iyo tobankii habeennimo waxaad fadhisaa meel ka mid a waddada maka almukarama bal waxaad iiga sheekaysaa caawa afurkii kadib sidee noloshaadu ahayd alxamdulilaah jawi waa degan yahay si wanaagsan ayaan ku afurnay halkan waxaan ku fadhinaa tiim badan oo saaxiibbadeeda ah qaarna aan taraawiixda iskala soo baxnay qaarna ay soo lugeeyeen si ay u qaataan jawi wanaagsan halkan shaahan hadda ku cabnay alxamdulilaah ilaahay ku mahadsan soonka annagoo caafimaad qabnana soo gaarsiiyey welina waa noo dhiman yahay waxaan rajaynaynaa inaan si wanaagsan insha allah aan ku ciidino waa tahay markii aad barba dhigto ramadaanadii hore lasoo dhaafay ramadaankan wax ay ku kala bedelan yihiin hal iyo laba aad noo sheegi karto ma jiraan markii la yidhaahdo xagga kuleylka markii la yidhaahdo waxaad waxaad moodaa in hadda uu qabow yahay ramadaankan laakiin ramadaanadii hore ee aan soo marnay waxay ahayn xilli kuleyla inkasta oo goor dambe uu roob uu yimiday jawiga sida kale waa alxamdulilaah oo hadda waxaan dareemaynaa nabad waxaan dareemaynaa inaan dhammaanteen aan wada caweyno oon halka aan soo fadhiisanno ayadoo aysan jirin wax cabsi ah laakiin ramadaanadii hore waxaa jiray waxay ahatay ammaanka magaaladu oo waxay ka jirjireen laakiin hadda jawi waa degan yahay alxamdulilah waa koob iyo tobankii habeennimo xilliyadan oo kale inta badan dadku guryahooday kala aadi jireen waa seexan jireen laakiin hadda waxaad moodaa in siddeeddii habeennimo ama toddobadii habeennimo la joogo kale maxaa isbedelay maxaa sidaan dhan loogu soo jeedaa silada axmar
sanad waliba markii la gaaro hadda waxaan ku jirnaa labada kun labaatan iyo shanta waa ka bedelan yahay sanadihii hore sanadihii hore waxaa jiray dhanka ammaanka dhibaatooyin badan ayaa ka jiray laakiin hadda jawigu waa caadi waana sababta keentay in aniga iyo saaxiibadeen aan halkan aan wada fadhiisanno halkan aan ku shaaxno wakhti badanna aan ku qaadanno sidaad aragtaanna halkan waddada dhinaceeda ama meel kasta oo biibita ah ama sharaab lagu iibiyo dadka dhan way wada fadhiyaan sababtana waxaa keenaya waxay tahay inaysan jirin hadda wax cabsi ah taas ayaana suurto gelisay in dadku xilligan ay soo jeedaan waxayna dadku ay sugayaan ilaa laga gaaro saxuurta iyo wixii ka dambeeya adiga imisaad seexataa habeenkii oo kale aniga marbasi ayaan seexdaa inta badan waxaa seexdaa markii aan saxuurto tobanka ama afarta habeenimo saa u taqaanid walba xillidaas ayaan jiiftaa madaa wanaagsan wanaagsan cabdicasiis
magacaadoo saddexanna igu bilow
magacaygu cabdishakuur maxamed xasan
cabdishakuur waa koob iyo tobankii daqiiqado xilligaan aan muqdisho joogno bal waxaad iga warantaa ramadaankaada maanta sida u ahaa
cabdicasiis mar kale ramadaan wanaagsan saaad la socoto waa xillis aqbarkii lagu sii dhowaanayo ramadaanka si wanaagsan ayuu maanta iyo maalmii aan soo dhaafayba si gaar ani igu ahaa isu guudba marka si wanaagsan ayaan u ramaysan ramadaanka ugu nooyahay
bal iiga waran ma ramadaankan aad muqdishoad ku soontay markaad barbardhigto ramadaanadii kale maxaa isbedelay
ramadaankan ramadaanka hore wuxuu kaga duwan yahay ama kuwii aan soo dhaafniba markaan u eegnay dhinacyada amniga nabadda muqdisho hadda ramadaanka wuxuu maraya caawa sidaad la socotay saddex iyo toban saddex iyo tobankii habeen ee maalmoodaan soo soonnay si nabadda ayay dadka reer muqdisho ku soomeen laamaha amniga ee soomaaliya ayaa barnaamijka bandhigga ee v o eda u sheegay in wakhti badan oo dheeri ah ay ku bixiyaan sugidda nabadgelyada muqdisho taasina ay abuurtay kalsooni dheeraad ah oo ay heleen shacabka iyagoo laamaha amnigu ay hoosta ka xariiqeen in la isku hallayn karaa xilligan nolosha caasimadda dadku waxay hadda si ballaaran ula shaqeeyaan ciidamada amniga sugaya sida uu ku doodayo cabdifitaax aadan oo ah afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliya
ammaanka caasimadda guud ahaan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayay xuduud u tahay waxaana ku nool dad dadka ugu tiro badan ee magaalo ku noolaada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya laamaha amniguna ammaanka iyo sugidda kaalin mugle ay ka qaateen in laamaha amnigu ay ku guuleysteen waxaa ku caddaynaysa dhaqdhaqaaqa bulshada magaalada muqdisho waagii hor hadday habeen iyo maalin kale lahaan jirtay hadda haween iyo maalin ma kala laha oo waxaa arkaysaa toban saac habeennimadadiyo suuqa ka adeeganaya subermarketyada jooga biibitooyinka fadhiya taa waxay kaalinta cadayn kaalinteedii caddaynaysaa ama marag muujin buuxda u tahay in ammaanka caasimadda uu boqolkiiba siddeetan soo hagaagay waxaa harayna ay labaatan yar oo ay tahay degmooyinka fofog ee xuduudaha la leh gobolada kale oo hadda ay ciidamada amniga oo isku duuban hadday ahaan lahayd ciidanka booliiska soomaaliya hadday aan lahayd nabadsugidda iyo hadday aan lahayd booliis militaar oo gacan siinaya labada shay-adood oo ku shaqo leh gudaha amniga amniga gudaha ku shaqada leba waxaana oran karaa ammaanka muqdisho waa laysku halayn karaa magaalooyin waaweyn aa jira oo dhacdooyin kuwayna ka badan ay ka dhacaan balse shacabka oo fikir ahaan isbedelay iyo laamaha amnigoo la yimid istaraatiijiyad ammaanka lagu sugo aada u xeelad saraysa iyo dadka magaalada muqdisho ku nool oo dareemay noloshu inay furo u tahay ammaanka oo gacan siiyey ciidanka waxaan oran karaa sanadkan iyo sanadkii hore inaysa bulshada magaalada muqdisho isku mid ahayn sanadkan ciidanka iyo bulshada waaba isku duwan yihiin deegaan kasta oo aad tagto ciidanka iyo bulshada ayaa wada shaqaynaya gacanay siinayaan jidadkay furayaan marka horumarkaas ayaa jiro oo ay shacabka soomaaliyeed nabadoodiina ku timid ciidankuna ilaahay la garab galay in ammaanka magaalada muqdisho noqdo ammaan laisku halayn karo cabdifitaax waxa uu mar kale isbarbardhig ku samaynayaa kala duwanaanshiyaha xaaladda amni ee ramadaankii hore iyo bishan soonqaad ee hadda lagu jiro ku kala duwan yihiin magaalada hal sana waxay samaysay horumar aan oran karo waa horumar la taaban karo muuqda haddii aa leh dhanka dhismaha haddii aa leh dhanka caafimaadka haddii aa leh dhanka waxbarashada haddii aa leh dhanka amniga in wuxoo dhan nolosha waxyaabaha nolosha aasaasiga oo dhan waa isku xiran yihiin caafimaadka amniga iyo waxbarashadaba waxaan oran karaa magaalada muqdisho sanadkan waxaa galay dhismihii ugu badnaa sidoo kale magaalada muqdisho waxay yeelatay degmooyin cusub oo sanadkii hore aana jirin oo sanadkan kusoo biiray oo ilaa saddex degmo ah kuwaasoo ogol xuduud noo ahaa oo degmooyinka gobolka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose isku xira aan aan u isticmaali jirin laakiin hadda ayagii ka mid noqday gobolka banaadir oo ayaguna geynta iyo saldhig u sameyntooda iyo daadijinta amnigooda ay kaalin mugla ka qaadatay in kooxaha argagixisada ay kasii fogaadaan maadaama ciidamadii saldhig loo sameeyey degmada garis baalley tan kale daarusalaam saldhig loo sameeyey sidoo kale gubadley saldhig loo sameeyey dhinaca kale waxaa jira xaalad taban oo nolosha ah sida isbeddel dhaqaale oo sannadkan ay ku soomayaan bulshada caasimadda canshuuraha oo kordhay sicir bararka xagga raashiinka ah oo aad u badan iyo qulqulka lacagta oo aad u hooseeya sida uu sharaxayo doctor cabdisalaam warsame oo ah dhaqaalayahan bare sare ka ah jaamacadda ummadda soomaalidu waxay ku jirtaa sanadiyada ugu daran ee lagu soomo sanad ka mid a oo sababsaday canshuur lasoo rogay lix sano lix bilood ka hor lasoo rogay taa oo bulshada iyo ganacsigaba saamaysay sidaa ka warhaysana suuqyada in badan la xiray iyo weliba kaashyariya qulqulka lacagta wax kala iibsiga oo oo aada u yaraaday oo dadka wax iibsan karaa u yaraadeen oo ganacsiga iyo waxyaa iyo iyo iyo dadkuba ay maaragtay aada ugu doonaayeen oo ay sii raacday muxuu ahaay dhaqaalihii hay-adaha gaar ahaan u s aidku ay bixi jirtay oo ayadana la hakiyey iyo muxuu ahaay canshuurta faadka oo horu jiri jirin oo magaalada muqdisho gaar ahaan laga dhaqangeliyey taas oo iyadana cillado badan iyo maaragtay culasho badan soo kordhisay oo kuwa toos iyo kuwan toosaynba soo kordhisay iyo muxuu ahaay abaaraha oo roobkiioo baaqday oo dalagyadii iyo deegaankii saameeyey waxaaba isbiirsaday waxaa la dhihi karaa shacabku ramadaankan wuxuu kusoo galay ayagoo ilaahay leh laakiin aan loo maqnayn shacabka ku nool muqdisho waxa uu ramadaankan u yahay mid si gaar ah ay ugu soomayaan duruufo dhaqaale oo adag laakiin waxaa hubanti ah in amniga uu wax badan ka beddelan yahay sannado tegay oo gudbay waana xasuus gaar ah oo qof walba meel gaara ay ugu suntan tahay dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii bandhigga ee laanta afka soomaaliga ee v o eda waxaana idila socodsiinayay anigoo cabdilcasiis barrowa oo jooga muqdisho waxaan ku eegaya barnaamijka soonqaadka iyo weliba nolosha amniga iyo dhaqaalaha ee magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah intii aynu ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay nabadgelyo
degeystayaal mar kale idin leeyahay waxaad nagala socotaan idaacaddana galabtii wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington xalay waxaa lasoo gebagabeeyey wareeggii koowaad ee tartanka horyaalka ee kooxaha kubadda cagta ee yurub u e f a champions league sideed kooxood oo ay ku jirto kooxdii kaalinta koowaad oo ku soo baxday wareegga koowaad ee liverpool ayaa ka haray warbixin iyo falanqeyn ku saabsan sheekooyinkii xiisaha lahaa ee laga diiwaan geliyey ciyaarihii dhacay waa kan cabduqaadir samakaab
aan ku bilownay waxaa xalay lasoo gebagabeeyey wareegga labaad ee bugbaxa ee lix iyo tobanka koox ee tartanka koobka horyaalada yurub ee wefa champions league siddeed koox oo ay ku jiraan kooxo waaweyn oo caan ah ayaa u soo gudbay wareegga xiga halka kooxda astonvilla oo aan loo filaynin kaalmahan oo kale ay iyadana soo gudubtay kooxda liverpool oo ka mid ahayd kuwii loo saadaalinayay inay sannadkan ku guulaysan karaan ayaa tartanka macsalaamaysay liverpool waxaa tartanka ka dabargoysay oo garoonkeeda anfield ku garaacday kooxda aan weligeed ku guulaysanin koobkan ee p s g kadib ciyaar jilbaha lisu dhigtay oo socotay boqol iyo labaatan daqiiqo taasoo ku soo dhammaatay rigoorayaal sidoo kale kooxda real madrid ayaa boqol iyo labaatan daqiiqo iyo rigoorayaal ay ku qaadatay inay ka soo gudbaan kooxda atletica madrid oo ah koox ay si weyn u xifiltamaan kooxaha kale ee u soo baxay tartankan waxay kale yihiin inter milan iyo bayer munik oo isku soo aaday dortmond oo ku aaday barcelona arsenaal oo ku aaday real madrid iyo kooxda astonvilla oo ku soo aaday kooxda p s g sheekooyinka la hadal hayo ee kadib kulamadii xalay soo baxay ayaa waxaa ka mid ah heerka ay soo gaartay kooxda astonvilla oo hadda joogta wareegga kuwaarar fainalka astonvilla waxaa wata tababare imray shaqo uu ka qabtay ayaana loo aanaynayaa inay heerkan ku soo gaareen isagoo taageerayaasha geliyey rajo ah inay sii socon karaan inkastoo falanqeeyayaasha ay qabaan in macallinka uu wareegan ku mari doono tijaabadiisa ugu adag maadaama uu ku soo aaday kooxda p s g oo garoonka anfield ku soo diiratay kooxda liverpool haddaba cabdicasiis xaaji cabdulqaadir oo ciyaaraha falanqeeya kuna sugan magaalada muqdisho ayaan kala sheekaystay kulamadii xalay dhacay sheekooyinka xiisaha lahaa ee ku jiray iyo weliba wixii isaga uga baxay
sida muuqato naadiyada soo baxay ee sideedda ah ee dhammaantood waa naadiye kusoo guulaystay tartankan marka laga reebo laba kooxood oo ah arsenal iyo b s u ayaga labadooda weli aana ku guulaysanin tartankan sidoo kale waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah kooxdan oo unai imro oo wato kooxda astonvilla ah in ay tartanka wacdaro ka dhigayso oo ciyaarihii xali ay ciyaartay si la yaable ugu soo baxday kooxda reer belgium club rouge iyadoo celcelis ahaan goolasha ilaa iyo lix iyo hal kaga adkaatay sidaasi lamid eh waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah in liverpool xali gurigeeda ayadana in lagu reebay oo kooxda baris oo aan tartankan weli ku guulaysanin ay ku reebtay walow baris soo bandhigtay ciyaar aada u qurux badan marka lama soo koobi karo waxyaabaha ka dhacay wareegii lix iyo tobanka oo hadda soo dhammaaday waxaa ka dhawaajisay in liverpool oo kale habeen hore ay tartanka gurigooda ku hareen weliba liverpool ee kaalinta koowaad ay ku jireen waxay ka mid ahaayeen kooxaha loo arkayay sanadkan inay meel fiican kasoo gaaraan tartanka marka maxaa ku dhacay liverpool xaggee laga gala ayaa is leedahay run ahaantii mar uu hadlayay tababareeda reer holan arne slot wuxuu sheegay in ay ahayd ciyaartan ciyaartii ugu fiicneed ee abed asaga uu ciyaaray inta uu tababaro uu ahaa waxyaabaha liverpool ay sababsateen waxaan dhihi karnaa in ay yani ka gaabisay oo waktiga ayaa yani waxaad moodaa in uu mar walba u isbedelayo waayo bilowgii ciyaaraha gruubada yani oo loo yaqaano league faceka waxaan ogeen in baris ay ahayd koox aada u liidato oo kaalmaha ugu dambeeya ilaa saddex iyo labaatanaad iyo laba iyo labaatanaad meelahaas ay ku dhamaysatay halka liverpoolna ay ku dhamaysatay kaalinta koowaad oo waktigaas liverpool ay ahayd koox xaraar qabto balse hadda wixii isbeddelaa ku dhacay oo waxaan aragnay in baris yani noqotay koox yani aan dab yarshidaynin oo aan loo dhowaan karin marka isbeddelka xagga waxa uu ka yimid oo kooxda b s g oo isbeddel weyn samaysay xalay real madrid waxay u baahatay boqol iyo labaatan daqiiqo inay kusoo afjaraan ama ay kaga badiyaan kooxda atletic madrid waa ku filnaan weysay rigoorayaal ayaa loo dhigay ugu dambeyntii waa soo baxday marka kooxdan oo ah tan ugu badan ee tartankan ku guulaysatay maxaa ayaad is leedahay ku adkeeya ama keenay inay aada ugu adkaato inay kasoo baxaan kooxda atletic madrid waxyaabaha layaab kale oo xali ka dhaca waxaa ka mid ahayd markii ciyaarta loo gudbayay qeybta rigoorayaasha in ciyaaryahan alvares uu nasiib daro goolkii uu dhaliyey uu ku taabtay lugtiisa kale taasoo markii v a r ta loo laabtay yani ay kansashay oo la diiday oo uu noqday gool oo disalawad ah taasoo keentay in halkaasi ay fursad ee ka hesho real madrid hal iyo laba sheekooyin kale oo xiise leh oo ku jiray oo xalay ah, la diiwaan geliyey ama lagu xusuusan doono kulmadii xalay ee ah, kuu muuqda ma jiraan Eh, haddii aad aragtana maxaa ka mid ah Ee, inta badan waxaan ognahay marka tartanka kooxaha uu socdo dhinaca kalena waxaa dhinac socdo waxa la yidhaahda een, abaalmarinada shakhsiga oo ciyaartooyda inta badan iyo ee, jaraa'idyada iyo baraha bulshada laisla dhex maro sida tusaale ahaan ciyaaryahan Mo Salah oo aad loo saadaalinaya inuu ku guuleysan karo ee, Ballon d'Or-ka mar haddii uu ka haray tartankan ee, halkaasi ee, yacni asagana een, ee, uu culays weyn uu kala kulmaayo si uu ugu guuleysan lahaa marka waxyaabaha ugu badan ee la hadlahaya ayay ka mid ahayd Ee, sidoo kale hadal uu mar hore uu ka dhawaajiyey een, tababaraha ee, b s g oo uu ahaa ee, in ee, haddii uu kulankan uu anfield lagu ciyaarayo wacdare ay dhigi doonaan oo ay soo laaban doonaan kaasoo uu ka dhaweeyey hadalkiisi oo ahaa oo kambagina uu ku sameeyey marka waxyaabahaasaa ugu muhiimsanaa waxyaabihii la arkay xalay Eh, cabdicasiis waxyaabaha xiisaha leh ee ku jira waxaa ka mid ah ama la hadalhayo meesha ay marayso kooxda aston villa inay heerkan soo gaarto eh, koox aan marka hore loo filaynin xataa inay tartanka kasoo qayb gasho ay aad u adkayd muddo dheer ay ku qaadatay marka maxaa halkan keenay kooxda aston villa sidey kusoo gaartay Ee, waxaan dhihi karnaa in uu sabab uu u yahay tababara unai emery oo ah tababare aad eh, khibrad u leh ee tam- tartamada yurub ee kala duwan noocyadeeda kala duwan sida europa league iyo kasoo ciyaaray oo aan ognahay in uu kooxda safilia usoo qaaday een, saddex koob oo europa league ah in kooxda villareal sidaasoo kale uu qaaday inuu soo leeliyey kooxaha arsenal iyo b s g mahadsaned cabdicasiis
kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku adhagtar cabdi faarax taan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada guud dhakhtarka bal marka hore ha ka hadla cayilka cudurrada uu keeni karo haddii aan la iska ilaalin Ee, cayilka iyo cudurrada uu keeno waxaa laga yaabaa dad badan inay isku baraarugsanayn Ee, laakiin cudurrada wuxuu ka mid yahay dilaaga cayilku maxaan ku idhaa wuxuuna keenaa cudurro fara badan buu aas-aas u yahay oo ay ka mid yihiin so- sokorta oo kale dhiikarka maxaan ku idhaa wadna xanuun inuu keeno wuxuu keeni karaa marka mid kasta suu ku keeni karana waa fiirinaynaa stroke hadduu ahaan lahaa sinaha iyo qofku inuu ka dhaqaaqi waayo iyo jilbaha uu ka dhaqaaqi waayo ilaa marka dambe uu sariir ku aruuro oo isrogi waayo xataa yuu gaaraa dadka markuu cayilku bato maxaa keeni karaa qofka inuu cayilo waa kan doctor cabdi faarax taan oo ka hadlaya waxaa keeni kara eh, maxaan ku idhaahaa inuu cunto uusan u aaba yeelin uu helo uu cuno wuxuu raba iska cuno iyo eh, xoogaa dhaxaal la waa jiraa laakiin waa laga hortegi karaa iyo inuusan wax jimcisi ah samaynin ama socon oo socodkiisu yaryahay sida fadhi uu ku shaqeeyo kale wax yar markaad cunto marka adoo cuntada aad badnayn haddii fadhigaagu bato waxaa waay dhibaato way miisaanka wax allaala waxaad cunto yari baruur bay noqonayaan iyo cayil bay noqonayaan
waxyaabaha ugu badan ee soomaaliya ku soo batay oo dhakhaatiirtuna ay mar walba ka hadlaan ayaa waxaa ka mid ah dufanowga dhiigga colostral haddaba waxyaabaha uu qofka ku dareemi karayo maxaa ka mid a wax badan waxaan arkaa waayahan inay soo korortay oo laleeyahay qofku eh, cholesterol baa haya marka eh, jilib ay xanuunhaya ama bahalka ay xanuunaya saas oo kale ay dhahaan laakiin ma aha cholesterolku waxaa weeyaan waxay waa maado muhiim u ah jirkeenna oo jirku u baahan yahay qayb waxay leedahay jirku u baahan yahay oo ay khasab tahay in uu maxaan ku jirkeenu isticmaalo iyo qayb uusan jirkeenu u baahnayn oo sunka ah maxay samaysaa cholesterolku waxay ku dhigtaa xididada ma- eh, ama halbowlayaasha dhiigu maro iyo waxay ku dhigtaa derbiyadiisa ku dhigtaa ilaa ay maxaan ku iraahaa tuubada dhiigu ama xididka dhiigu maraya yaraanaya mararka qaarkood wuu adkaanaya waxaa dhacaysa markaas haddii qofku uu ku darsado marka cayil uu ku darsado iyo cholesterolka mararka qaarkood dad badan oo waxaa jira dhaxal ahaan aan cholesterolku ayagoo caata ah ay badan tahay Eh, kuwaas in lagu qalda ma aha marka mm, waa laakiin isku wax bay keenayaan isku problem bay keenayaan waxaa ka mid a marka haddii qofkaas cholesterolka qaba cayilan oo kale for example oo cholesterolka ay badato oo jirkiisa ku badato oo uu dhiikar ku dhaco isla markaasna sokore ku dhacdo intaasi waxay intuba ku shaqaynayaan inay xididada dhiigga qaada ay curyaamiyaan ilaa aan aragto qofkii stroke ku dhacay ilaa aad aragto qofkii oo lugihiisii maxaanku yidhi aysan dhiig helaynin ilaa lugti la gooyo ay aakhirka tegayso wadnaha oo kale oo ay dhibaato oo xididada wadnaha oo dhiig asaga siiya wadnaha siiya ay xiraan sidaa daraaddeed heart attack wax la yidhaahdo uu ku dhaco sababta ugu badan yahay dadka buurbuuran dadka cholesteroolka qaba sidaa weye iyo dadka sokorta qaba marka way iskaalmaysanhayaan dhiigkarka sokorta iyo cholesteroolka badan way iskaalmaysanayaan marka dhibaatadaasuu leeyahay sidee qofka uu uga hortegi karayaa dhibaatada xanuunadaasi cholesteroolka kale waxyaabaha uu sameyn kara qofka waxaa ka mid ah inuu cuntada wax ka bedelo oo cuntooyinka baruurtale uusan qofku qaadan iyo tan ugu muhiimsan oo ah jimicsi inuu sameeyo oo uu jimicsado ayaduna waa very important waa markana doctor cabdi faarax taano waxa uu ka hadlayaa xiriirka ka dhexayn karaya cayilka iyo sokorta sokorta yacni dhowr nooc waay type one type two iyo mid oo uurka iyo waxaa ku timaada hooyada marka uurka leedahay ku dhaca marka midda ugu badan waxaa midda qaybtan oo ku timaada cayilka oo resistant yani jirkii waxaa dhacaya in haddii unugyadu bateen oo jirkii uu cayilkii batay waxaa imaanaya inuusan qofkii insulinkii resistant u noqdo ama u adkaysto sidaa daraaddeed hadduu miisaanka dhimo qofka cayilin sokorta lagu sheegay waxaa la arkay in uu maxaanku iraa sokorta ka tagto marka aada bay muhiim u tahay inuu qofku maxaan ku dhaa ku dadaala arrinta ayada miisaanka inuu dhimo intaasaa inuu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaa marti ku ahaa doctor cabdi faarax taano oo ku takhasusay daaweynta cudurrada guud intaan mar kale kulmi doonno sidaa ayay nabadgeli barnaamijkaas oo aan qabta goor si horreysa halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga v o a ee washington idaacadda galabta iyo wararka v o a haatanna ku soo dhowaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo la xidhiira dhaqan celinta iyo sida dadka qaxootiga xuquuqdooda loogu doodo ama looga shaqeeyo oo aad ugu badan waddanka kenya gaaran hay-adaha qaxootiga iyo kuwa la shaqeeya ayaan ku guulaysanin in ay dadkaasi noqdaan marka ay soo kabtaan kuwa dib ugu noqda dalkoodii waxaana inta badan loo aaneeyaa inay dadku doonayaan in ay dibadda sii aadaan haddaba su-aasha taagani waxay tahay maxaa sababaya in dhallinyaro fara badan oo wax la baray aysan marnaba marka ay wax bartaan aanay dalkoodii ugu laabanayn waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya siciid abuukar oo dhinaca sharciga ka caawiya qaxootiga iyo cabdifitaax cabdulaahi muuse oo ah qoraa soomaaliyeed islamarkaana wax ka qora arrimaha qaxootiga waxaan ku bilaabayaa siciid abuukar annaga howsh waa wadaynaa waxaan ku wadaynaa dadka inaan wacyigelino khaasatan kuwa qaxootiga ah weliba muddadan dambe waxaa nagu soo biiray kuwa dibadda laga keenay oo dhaqan celis ah waxa ulajeedkeenan wuxuu yahay qofka inuu dhismo hadduu qofka dhismo ayuu waxtar leeyahay marka waxaan u diyaarinaa siduu uu waddanku ugu noqon lahaa uu waddanku ugu noolaan lahaa aalaba maya boqolkiiba haddaan dhaho waxaa keliya aan ku guulaysanay boqolkiiba labaatan siddeetan nasiib darro dhallinyaradu waxay waxaa haya wax la yidhaahdo cudur buufis xataa kan dibadda kiimid dibadduu rabaa kan qaxootiga soddonka sano ku gaaray dibadduu rabaa cabdifitaax cabdulaahi muuse runtii marka aan ka hadlo arrinka dadkan soomaaliyeed buufisku wereershay ku socda dibadaha runtii waa nasiib daro ummad inay waddankeedii ka qaxdo oo uga qaxdo dhul kale oo shisheeye oo dereg iyo diin midna aan lahayn waa nasiib darraday ka mid tahay in dalka laga saaro dadkana waa shay adag oo very difficulty oo aan xusuusta dadkana qayb kaga noqon doontaa sannadihii debadu cararka siciid abuukarow miyaadan dareensanayn in aad la mid tahay qof weel duleela wax ku shubaya maxaa yeele labaatankii sane ugu dambeeyey ayaa dhaqan celin iyo weliba baaraligalka xagga sharciga ugu doodaysay haddana wax dalkii ku laabanayaa ma jiraan maxay tahay sababtu
sababta dadkay u taallaa aniga laakiin howshayda hadafeelada waana ku qanacsanahay inaan gudbiyo go'aanka waxay ka go'daa dhallinyarada mana diidsanay dadka dibadda noo jira qaarkood in dadka ama qaxootiga ha ku noolaadaan ama waddankii ha ku noolaadaan inay waxtar leeyihiin laakiin maanta dhallinyaradii soo kacday waxaa la marayaa soddon sano iyo waddankiina xaaladiisa waa u jeedaa marka aniga ulajeedkayga waxaa dadka dhallinyarada qaxootiga ah inaan ka dhaadhiciyo adduunyada way isbedeshay haddii kuwii hore ay aadeen dibadda bal idinka waddanka ka- wax ka doona ee waddanka wax laga dhiso ee cabdifataaxow mar haddii ay dhallinyaradu wax bartaan oo kuwii dhaqan celiska ahaa la hagaajiye dibadaha ka soo noqdaysay siciid sheegayo ee maxaa ku jaban haddii ay inta dibadaha tagaan oo wax bartaan ay dalkii dib ugu noqdaan
runtii way fiicnaan lahayd inay dalkii ku noqdaan oo waatan dee nin waliba uu jecel yahay in ilmihiisu isagoo caafimaad qaba oo dhulkiisa ku koray ku barbaaro diintiisa haysta inuu arko Eh, runtiina mar dhinac marka laga eego dhallinyarada lama yaabaayo oo mugdi baa ka dambeeya oo dalkii inuu kasii daro mahane mararka qaarkood waxaas odhanaysaa maanta baa ugu daran yahay dhibaatadaa badan oo dadka hogaanka dalka u noqonaya iyo waxa ku hoos nool iyo googoynta la kala googooyey oo quruume ku khanaadireen oo la balayn muddo dheer ka hor la diyaariyey oo borseeskiisii socdo oo marba mid qarxaayo oo marba filin hor le- eh, ummaddii la hordhigaayo inay keenayso in qofka niyad jab ka qaado dabadeedna uu is yidhaahdo nolosha bedel Eh, ay keento inay dhallinyaradu yaacdo waana ka xumahay runtii anugu inay eeddana iyaga anugu inta badan saari maayo eedda waxaan saarayaa dadka dalka gudihiisa hoggaanka ka ah oo bulshada la rabo inay u abuuraan horumar dhaqaale iyo wax ay ku hakadaan oo ku higtaan oo nafta uu heshan karto qofku kusoo dhiiran karo ee waa isla su-aashii siciid abuukarow ma jira casharada aad siisaan ama dhaqan celinta ha noqoto ama kuwa ay orientationka ah oo wacyigelinta ku saabsan ee wadaniyadda iyo jacaylka iyo dalkooda ee meel kastoo ay tagaan bay niyadda ku hayeen oo dalkooda aan loo dhaamin taa ka waran taa eh, siyaabo kala duwan ayaan usoo saarnaa weliba aniga shakhsi ahaan waxaan isticmaalaa facebooka eh, waxaan ku soo bandhigaa marmarka qaarkiis iyadoo majaajilo yar ayaan sameeyaa waxaan sameeyaa eh, sugaan Eh, sidaasaan ugu gudbinaa markaan eh, wada shaahaynana mawduuca ugu weyn oo aan wado aniga waxa waaye qofka soomaaliga dhallinyarada weliba gaar ahaan sida aan ugu dhaadhicin lahaa khaladaadka annaga galnay inaysan ayaga ku dhicin oo ay waddanku ku laabtaan cabdifataaxow buug badan oo ku saabsan dhaqan celinta iyo wadaniyadda iyo waxyaabaha aad qortay ku jiraan Eh, marka maxay tahay eh, fariinta aad diraysaa markaad eegto eh, dadkan dhallinyarada ah ee dhaqankii kasii lumaya ee diintii kasii fogaanaya ee qurbaha u yaacaya ama dalkiiba aan rabin waxyaabaha aad ku wacyigelisaan ama qaybo ka mida buugta aad ka qortaan wallaahi kolley buug badan baanu ka qoray oo kala duwan oo anugu horta buugtan qoraa waa wa- waxay u- waxay u qaybsantaa eh, waa arrimaha bulshada dhammaantoodba laakiin waxay u qaybsantaa qayb eh, educationka ah oo xagga waxbarashada ah iyo qayb ah eh, bulshada wacyigelinteeda haddana bu- waxaan u sheegnaa in waddanku uu u baahan yahay dad ee aanu u baahnayn wax kale dadkiina haddii uu ka baxo dalka inuu dalku baylah noqonayo nin waliba hogoranayo sidii haddaba taagan oo in kuwii jaaraanka la ahaa ay maanta keeneen inay dhulka annagaaba qaadanen annagaa leh eh, oo u bareeraan oo aanay gaban oo caalamkii oo gacmaha ka haya ay ka fara baxsadaan Eh, dad la'aanta weeyaan oo dadkiio sii yaraanaya dadka waxaan kula talinayaa dalka inay aaminaan ayna isku dayaan sidii ay dalkooda iyo dadkoodana u difaaci lahaayeen horumarna ula gaari la- u gaari lahaayeen dadka kan hoggaanka ahna dee dhallinyarada bedeli karta raje intee leeg ayaad ka qabtaa inay dadku eh, mustaqbalka soo socda ee wadaniyadda iyo dal jacaylka iyo ku laabashada wadankoodii iyo fariinta eh, xalka ah ee aad dirayso marka hore een, waxa l- l- een, xikmadda ay ku tusaysaa haddii aad wax shaqo ku mashquushid habka shaqadaas aad u wadidna ay miro dhal noqon weeyaan laakiin aad ku kalsoon tahay shaqadaasi inay shaqo suuban oo hagaagsan ay tahay waxaa lagaa rabaa inaad bedeshid habkaa wax u wadi habkii aan wax bedelaa hadda oo waxaan ka faa'iidays- ka faa'iidaystaa mada- mada- madal soomaali iskugu timaadoo laygu yeero ama facebooka ama kulankayga shakhsiga ah iyo meelahan kula kulmaya hay-ad baan leeyahay ama hay-ada ii wacayso hay-adaas meesha ugu faa'iidaynaya ama iskuulaada qaarkoodan tagaa kuwa isliig ku yaal laakiin hadda waa bedelayaa cabdilfataaxa la shaqaynaya saxaafaddaan la shaqaynaya oo adiga ugu horraysa waxaan yeelanaynaa kulamo joogto ah waxaan yeelanaynaa madal aan iskugu nimaado annaga horta iswacyigelinno waan dhaha war xaggee wax ka halaysan yihiin habkee ugu fiican oo dadkeenna saamayn fiican iyo dalkii wadannimada Because soomaali waa muwaadiniin laakiin wadaninimada ma hayno aad umaadsanti kuwaasi waxay ahayn cabdifataax cabdulaahi muuse oo ah qoraal soomaaliyeed iyo siciid abuukar oo dhinaca sharciga ka caawiya dadka qaxootiga ah islamarkaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada dooda gaabnayn tahay inoo joogto intayn mar kale wadan ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasin ciise wadheer ayuu kaas ahaa oo soo jeedinaya dooda gaaban ramadaan kariim ayaan dhegeystayaal leenahay meel kasoo joogtaan annago oo ku guri jirna bisha barakaysan haatana kusoo dhawaada qasiidadan oo ka mida qasaa'idkaan ugu talagalay
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دواي أفعل أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaah boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
ramadaan bila taya bilkhayr qurbaa lagu xidhay iblayskaaye bilkhayr ramadaan bila taya bilkhayr qurbaa lagu xidhay iblayskaaye bilkhayr deqdu rabbigeenu bixiye bishaarana nebigu yidhiyey muslinkuu beera qaayay bilkhayr daqdu rabbigeenu bixiye rasuulkuna baraka yidhiye muslinkuu beera qaayay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday soomay ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabada bila taya bilkhayr bentii baydh baa la yidhiye bilkhayr rabadaan bila taya bilkhayr bentii baydh baa la yidhiye bilkhayr badhanaha iyo sabalku bishii ay wada sineene jannada loo beeratamaayaay bilkhayr badhaadhaha iyo sabalku bishii ay wada sineene jannada loo beeratamayaay bilkhayr
qasiidadaasi bisha barakaysan ee ramadaan ah ay qaadaysay faadimo cabdulaahi baandeeq hoboladan ay la jiibinayeen waxaa ugu dambeysay idaacaddeenii galabtii wararkii v o a oo idinkaga imaanaysay washington intaan mar kale kulmi doonno waan ogaa ibraahim xasan daandure oo idinla sidaa iyo ramadaan kariim
ilaah boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaa